halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha qaqaban ee sagaaliyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrband iyo efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiha bisha ogostna waa toddoba sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdiiyo barkii subaxnimo idaacadda saarkii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah galmudug oo ay ku qulqulayaan siyaasiyiin iyo qurbajoog raba in ay ka soo muuqdaan baarlamaanka cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya
caasimadda galmudug ee dhuusamareeb waxaa ka muuqataa fafaallo isbeddello ku saabsan xagga arrimaha bulshada guryihii oo la casriyeeyey qaybo ka mid ah noloshii magaalada wax iska beddeleen oo goobihii ganacsiga oo oo duhaweyn badan lagu sameeyey dad badan oo magaalada ku soo biiray iyo weliba dhinaca kalena waxaa socdo ololo doorasho
waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ka hadlaysa guusha ciyaaraha olombikada iyo guusha wiilka soomaali kanadyaanka ah ee maxamed axmed waxaad kaloo maqli doontaan dowladda yeman oo soo dhoweysay ergeyga cusub ee dowladdaasi uu magacaabay xogayaha guud ee qaramada midoobay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horse waxaad kusoo dhowaataan dhegeystayaal warkii dunida kooxda taalibaan ayaa toogasho ku dishay madaxa xarunta warbaahinta dowladda ee afghanistan meel u dhow masaajid ku yaalla caasimadda maalmo kadib markii ay digniin ku soo saartay kooxdaasi in ay boogsan doonto saraakiisha dowladda oo ay kaga argudanayso duqaymaha cirka ee sii kordhaya dhanka kale dowladda britain ayaa magangelyo siin doonta wariyayaasha afghaaniyiinta ah ee la shaqeeya xarumaha warbaahineed ee laga leeyahay boqortooyada britain kuwaasi oo hadda wajahaya hanjabaado dil ah oo uga imanaya kooxda taalibaan sidaasina waxaa jimcahay shalay sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi boqortooyada britain xogayaha arrimaha dibadda ee britain isagoo ka jawaabaya warqad ay qoreen wargeysyada iyo warbaahinta britain ugu magac dareen ayaa waxa ay ku dalbanayeen in dowladdu ay magangelyo siiso wariyayaashooda afghanistan xogayaha ayaa sheegay in qorshahan uu ogolaan doono in dib u dejin kiisaska aadka u muhiimka la siiyo oo la dejiyo dalkaasi boqortooyada britain wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka tunisiya ayaa xabsi guri gelisay mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga nahda anwar macruuf ayaa ah xubinta ugu muhiimsan xisbiga ee la beegsaday tan iyo markii madaxweyne qays saciid uu meesha ka saaray ra-iisul wasaarihii sidoo kalena uu shaqada ka joojiyey baarlamaankii bishii julaay shan iyo labaatankeedii tallaabadaasi oo xisbiga nahda ay ku tilmaameen afgembi macruuf ayaa intii u dhexaysay sanadihii labadii kun lix iyo tobankii ilaa labadii kun iyo labaatankii waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyada sida wakaaladda reuters uu sheegay mas-uul ka tirsan xisbiga nahda oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa tilmaamaya in macruuf uu mas-uul ah ka tirsan maamulka oo ku wargeliyey inuu xabsi guri ku jiro wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka tunisiya ayaa arrintan ilaa iyo iminka ka jawaabin halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug oo kamid a meelaha ay ka dhacayso doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxaa ku qulqulaya siyaasiyiin u sharaxan doorashadan haddaba sidee ololaha doorashada looga dareemayaa magaaladaasi waxaa arrintaasi aan ka wareystay mustaf bashiir goobdoon oo ka mid ah aqoonyahanada qurbajoog ah oo haatan ku sugan dhuusamareeb
caasimadda galmudug ee dhuusamareeb waxaa ka muuqataa fafaallo isbeddello ku saabsan xagga arrimaha bulshada oo guryihii oo la casriyeeyey qaybo ka mid ah noloshii magaalada wax iska beddeleen oo goobihii ganacsiga oo oo duhaweyn badan lagu sameeyey dad badan oo magaalada ku soo biiray iyo weliba dhinaca kalena waxaa socdo ololo doorasho oo magaalada waxaa soo gelay dad dadyogo kala duwan ha noqdaan aqoon-yahanadii ha noqdaan dad xildhibaano u ordaya ha noqdaan muxuu ahay xildhibaanadii dowladda federaalka iyo aqalka saraba iyo odayaashii dhaqanka marka jawiga magaalada dhuusmareeb waa jawi degan waa jawi siyaasadeed dadkuna aad bay u faraxsan yihiin maqaayadaha iyo hodheeladana aad baa loo buuxiyey sidee looga dareemayaa loolanka siyaasadeed ee xaggaas ka taagan waxaad moodaa ma- markaad bartamaha maga- faras magaalaha qaarkeeda inay boorar ay ku xir ay ku xidhan yihiin qaar ka mid a xildhibaanada musharaxiin u sharaxan iyo senatarada dadyogan waxay hadal hayaan in madaxweynaha maamul goboleedka ah, dowlad goboleedka galmudug qorqoor laga sugayo bal inuu hordhaci ugu horreeyey dadkii ka qaybgeli lahay aqalka sare uu soo bandhigo waxaan rajaynayaa maalmahan inuu soo bandhigi doono dadku waa ku kala duwan yihiin waxay sh- rajaynayaan qaar ka mid ah senatarada hore inay soo noqdaan ayaa afka lagu hayaa qaar dad kaloo cusubna waa la rajaynayaa arrimaha siyaasadda aad bay u xak- xakiran yihiin laakiin dadku intooda badan waxay isku raacsan yihiin inaysan dhaci doonin waxyaalo qalalaasa ah oo dadka reer gu- galmudug ee arrinta ay ka qaangaareen ayna sugayaan or- olole daafuran iyo doorasho dadku ay wakti loo wada siiyo inay codkooda dhiibtaan ama doorashada ay ka qayb galaan oo xildhibaanada aqalka sare u tartamaya ee baarlamaanka galmudug ay u codeeyaan balse waxaa laga war sugaya madaxweynaha galmudug inuu soo inuu soo qoro marka ugu horreedo waxa aqalka sare dadka ka- ka qayb galaya musharaxiintooda aan weli aan lasoo bandhigin guud ahaan nabadgelyadu waa sidee xuseen oo markaad ka soo geshid aeroboortka ilaa magaalada soo gelaya shuruuc cusub ayaa la keenay waxaa ciidamada lagu amray ammaanka in xildhibaanada ama dadka musharaxiinta ah inaysan muuqaalo video laga qaadi karin garoonka markay joogaan inaan sawiro lagusku qaadi karin waxaad arkaysaa jidka markaad caasimadda usoo socoto duusamareeb ilaa garoonka in ay jiraan jackpointiyo badan oo dadka kaararka aqoonsiga la weydiinayo xataa hadday noqdaan dad magacadoo la yaqaano ama xildhibaano ama wasiiro qof kasta aqoonsigiisa ayaa la weydiinaya liis baa laga qorayaa sida ayaa kusoo gudbaysaa ilaa laba iyo saddex jagboonti waxaana moodaa ammaanka in aada loo adkeeyey halka dadka kalena ay sheegayaan in dadka qaarkood la rabo in la caburiyo oo arrintaa loogu dan leeyahay laakiin arrintaa ma kala cadda laakiin waa wax ku cusub siyaasiyiinta iyo dadka musharaxiinta aba maciishada magaalada iyo quutal daruurigu waa sidee waa haddaad haddaad u fiiriyo xagga caasimadda muqdisho oo aan ka imid isbeddel weyn ayaa dhuusamareeb iyo u dhexeeya muqdisho walow dadka gudaha markaad la sheekaysatid ay leeyihiin ah, qurbo joogta iyo doorashadan isbeddel ayaa ku dhacay maciishadii aad bay u kordhay laakiin waa waa dadka qaarkood aad bay ugu faraxsan yihiin shaqooyin baa abuurmay hodheeladii maqaayadihii baa camiran hoteeladii baa la kiraystay guryihii baa qaali noqday oo guryihii waa waa waa la ijaaranayaa marka maciishadu dadka gudaha waa xoogaa qaali bay ku noqotay dhinaca kale waa ku faraxsan yihiin inay arkaan caasimad ballaaratay oo shaqooyin badan laga heli karo
kaasi waxa uu ahaa mustaf bashiir xaji gobdoon oo ii warameeyey isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb maxamed axmed oo asalkiisu yahay soomaali balse ciyaaraha olombikada ee ka socda magaalada tokyo ee dalka jabaan ku matalaya dalka kanada ayaa u suuro geliyey dalkaasi kanada in markii ugu horreysay taariikhda orodka shanta kun ee ragga ay gasho kaalinta labaad isagoo ku guuleystay biladda silfarka ama qalinka jaariyadda soomaalida ee kanada ayaa soo dhoweeyey guusha maxamed axmed wariyaha v o ed ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa inoo haya faahfaahinta warkan
maxamed axmed oo soomaali kanadian ah ayaa ku guuleystay biladda qalinka ee orodka dheer ee shanta kun ee mitir kadib markii uu galay kaalinta labaad cayaaraha olombikada ee ka socda dalka jabaan joshua oo u dhashay dalka uganda ayaa galay kaalinta koowaad maxamed axmed ayaa la arkayey isagoo ku jira kaalinta lixaad markii orodka uu ka harsanaa afar boqoloo mitir oo keliya balse dadaal dheer oo uu sameeyey ayuu kanada u suurageliyey in markii ugu horreysay taariikhda orodka dheer ay ka keento biladan oo kale sidoo kale maxamed waxay u tahay biladii olombikada ugu horreysay ee uu helo maxamed axmed ayaa kaalinta lixaad ka galay orodka tobanka kun ee mitir ee uu orday maalmo ka hor haddaba jaaliyadda soomaalida ee kanada ayaa aada ugu riyaaqay guusha usoo hoyatay reer kanada gaar ahaan soomaalida waa kuwan axmed cabdi iyo dhaktar siciide cali maxamed waxaa ku hormaraya axmed cabdi Eh, wallaahi waa guul weyn oo like usoo hoyatay eh, communityga soomaalida waayo eh, magaceena gaar ahaan ummadda maaragta soomaaliyeed kuwa ku nool dalka Canada magacooda ayuu kor u qaadaya waana loo baahan yahay maaragtay dad noocan oo kale ah inay soo baxaan oo communitigeena ka mid ah fursad weyn ayay u tahay dadka kale oo nugula nool wadankan canada iyagana maaragtay ilgooni ay noo yeelanayaan wayna arkayaan maaragtay inay soomaalida dad firfircoon ay yihiin oo waxyaabo badan ka qayb qaataan ay yihiin magaca guud oo soomaalinimana kor ayuu u qaadayaa marka aad baan ugu faraxnay waxaan leenahay horey u soco dadaal tan iyo kuwo ka badanna maaragtay noo soo hoy dalka canada iyo ummadda maaragtay soomaaliyeed ee ku nool dalka canada waxaan halkan hambalyo aan u marinayaa maxamed axmed oo ah wiil soomaali kasoo jeeda runtii waa guul aad iyo aad maaragtayay ugu dhiganta soomaalida ama macnaheedu yahay in aanu annaga soomaali haddaanu nahay aanu nahay dad gaari kara meel wanaagsan midda kale aanu nahay dad contribution ku sameeya wadamada aanu joogno runtii waa guul usoo hoyatay taas waxay ka dhigan tahay maxamed axmed wuxuu u yahay role model ama mithaal soomaalida dhalinyarada ah oo ku nool maaragtay qurbaha iyo meel kasta taas waxay dhiiri gelinaysaa in ay soo baxaan dhalinyaro kale oo tiro badan oo kasoo jeeda soomaali ah oo ciyaaraha orodada kule xirfad in ay soo bixi karaan siyaasiyiinta dalkan oo kuwa soomaaliduna ay ku jiraan ayaa u hambaliyeeyey maxamed axmed xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamanka gobolka ontario ayaa ka mid ah siyaasiyiintaasi xuseen aada iyo aad ad u mahadsan tahay waxay farxad ii tahay marka ugu horeysa inaan halkan maaragtay aan walaalkeen maxamed axmed aan uga diro hambalyo guusha weyn ee uu maaragtay uu noo soo hoyey u soo hoyey gobolka ontario maaragtay wadanka canada taasoo ah maaragtay biladda ugu horeysay oo runtii uu ku guuleysto oo olombic ah annagana ay noo tahay farxad weyn inaan la dabaaldegno waxa ay noo tahay ma garanaysaa farxad inaan maaragtay ka qeyb qaadanayno sharafta iyo gobonimada wadankeena canada walaalkeen maxamed axmedna uu yahay qofka guushaas keenay marka runtii wax weyn ayay noo tahay oo qiimo leh marka khaasatan anigoo ah xildhibaanka gobolka ontario xaafadda york south weston waxaan si khaasa maaragtay halkan hambalyo uga diraya walaalkeen maxamed axmed farxadda uu maxamed axmed usoo hoyey guud ahaan dadka kanadiyanka ah oo soomaalidan ay ku jiraan sidoo kale dad badan ayaa aaminsan sida dhaktar siciidaba ay horey u xustay in guushiisu ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada ku dhashay ama ku koray dalkan farxaan cali jimcaale ayaa ka mid a dadka sidaasi aaminsan waa runtii wax lagu farxo oo lagu faano runtii markuu magacaaga meelo badan ka muuqdo waa ku farxaysaa olombikada yarka kaalinta orodka shanta kun kaalinta labaad ka galay ee silfarka helay qalinka helay ninkaas waa nin dhallinyaraa oo halkan ku soo koray waxa uu maanta gaaray iyo guusha uu gaarana waxay tusaale iyo dhiirigelin u tahay dhallinyarada halkan ku dhalatay iyo kuwa ku soo kortay in ay gaari karaan haddii wiil halkan ku soo koray ee muqdisho soomaaliya ku dhashay oo meeshaa gaaray iyagana way gaari karayaan maxamed axmed ayaa horay guulo kala duwan usoo hoyey balse tan ayaa ah tii ugu weynayd ee uu gaaro guud ahaan ciyaartooyda kala duwan ee dalkan kanada ku matalaya ciyaaraha olombikada ayaa ilaa iyo hadda ku guulaystay laba iyo labaatan bilad oo kala ah lix dahab ah lix qalin ah iyo lix maar ah ama si kale haddii aan u dhigo lix gashay kaalinta koowaad lix kaalinta labaad gashay iyo toban gashay kaalinta saddexaad xuseen urxaaji v o a toronto
halkaad dhegeysan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka manaysaa washington magaalada ugu weyn uguna dhaqaalaha badan dalka australia ee sydney ayaa bil ka badan albaabadu ay u laabnaayeen amaba u xidhnaayeen iyadaoo tirada dadka uu soo ridanayo cudurka coronavirusku ay sii kordhayso maalin walba halka dhimashaduna ay aad u sii korodhay waxaana ka mid ah dadka shalay u dhintay covid nka wiil muslim ah oo aroos ahaa daadiisuna ay ahayd toddobiyo labaatan sidaa ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi haddaba ibraahim cumar baafo ayaa faahfaahinta warkaasi inoo hayo
geerida aanay ku imaan keliya dadka waayeelada ah oo qof da'yar ku dhiman karo cudurkan uya cudur halisa aanu qofna u aabayeelen sydney waa magaalada ugu dadka badan uguna muslimka badan guud ahaan waddanka austraaliya bil ka badan ayay dadku guryaha fadhiyaan nooca dilaaga ah ee delta virent ayaa gobolkaa wareeriyey soomaalida ku nool sydney ayaa iyana bulshooyinka kale la mid ah caqabadaha xiraada sababay daadir xalane oo sidney degan ayaa ii waramay sidney waxa ay xiran tahay muddo shan toddobaad ah maalinba maalinta ka dambeysa cudurka waa kor ayuu usii socdaa maalmihii la xirayo sidney waxaa laga helayay soddon afartan qofood maalintii cudurku wuxuu kasoo bilaabmay dhinaca eastiga oo dhinaca xeebaha ah laakiin hadda waxaa malaysaa dhinacaas inuu kasoo guuro dhinaca westiga usoo guuray maalin maalinta ka dambeysana kor ayuu usii socdaa hadda tusaale ahaan maanta waxaa isbaartay boqol iyo sagaal kun oo qof waxaa laga hela laba boqol sagaashan iyo kow qof marka weli waxay leeyihiin dadkan laga helayo waa dad ama shoobino tegay ama meelo babliga weli inta tegeyn cudurkii aanan is ogeyn inay qabaan oo faafinayo marka taas waa dhibaatada ugu weyn oo laga sii cabsanayo ama cudurka aanu istaagayn aadi alaskar oo toddobiyo labaatan jir ahaa islamarkaana uu ku jiray aroos ayaa u dhintay cudurka covid sagaal iyo toban muddo kooban uu la tacaalayey dadka da'da yar ayaan kolkii hore talaalka ahamiyad loo siinin iyadoo la talaalayay oo keliya dadka da'doodu ay ka weyn tahay afartanka sano wiil aad u da'yar ayaa dhintay oo weliba aroos ahaa marka waxaa moodaa in miidiyaha ay aad u hadal hayaan ta kale dowladda ayaa waxaay dhiirigelinaysaa in lays wada tallaalo oo dadka da'da yar oo aad muddada inay talaalka dib isku dhigaan ama ay diidan yihiin talaalka inay ku dhiirigeliso marka taas waa ay miidiyaha aada u buunbuurinayaan
ardada dugsiga sare ee sanadkan ka qalinjibinaysa ayaa dhammaantood loo sheegay inay istalaalaan arday aan talaalnaynna uusan fadhiisan doonin imtixaanaadka dugsiga sare ee galbeedka magaalada sydney iskuullada ku yaala winkan soo socdo galbeedka sydney dhammaan iskuullada yartu alifka ardayda ah waxaa lagu qasbay inay talaal ka qaataan toddobaad gudahooda ay talaal ka qaataan sababtoo ah waxaa ogtahay in dhowaan ay soo socdaan imtixaanaadkii yartu alifka marka waxaa layidhi ayaga waxay ku qasbiin inay iskuullada ku noqdaan yartu alifka dadkii ah si ay imtixaanaadkooda iyo waxooda ay u diyaarsadaan marka ayagoo aan la talaalin ma noqon karaan canugii aan istalaalinna imtixaanaadkaas ma gelayo marka waa lagu qasbooya waxaa kaloo moodaa in ageka talaalka maaragtay ay hoos u soo dhigeen oo ilaa lix iyo toban jir iyo laba iyo toban jir hataa hadda ay rabaan in mustaqbalka la istalaalo austraaliya ayaa albaabadeeda ka xiratay adduunyada kale muddo ka badan sannad iyo bar dalkan ma soo cagadhigan dad aan u dhalan dalkooda waxaana dowladdu ay ku xirtay in xuduudaha adduunyada kale loo furo in tirada talaalka ay kor u dhaafto boqolkiiba toddobaatan in dadku ay istalaalaan boqolkiiba afartan iyo xoogaa hadda istalaashay dalka austraaliya waa la socotaa waxay rabaan boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan marka la gaaro in wadanka dhan ay furaan diyaaradaha ay furaan sida ay sheegayaan hadda dadku waxay u badnaayeen xamaalato magaalada sydney ama ha noqdaan kuwa ka shaqeeya baabuurta ama ha noqdaan kuwa ka shaqaysa suuqyada waaweyn waxaana la sheegayaa in dadkaasi aanan helin caawinaaddii ay ka rabeen dowlad goboleedkooda sanadkii hore markii abril la xirayey waxaa moodaa inay dhaqaalaha fureen oo qof walba uu ku qanacsanaa noloshiisa uu si qaba u helayey laakiin hadda xiritaankan dambe oo la xiray waxaa moodaa dowladda inay dhaqaalihii aad adeeg badan samaysay islamarkaasna ay shuruudooyin ku xirtay taasoo dad badan u sahli weysa inay wax dalbadaan ama ay helaan dhaqaale xagga dowladda ah marka waa jirtaa culaysyo fara badan oo ku imaaday dadka small businesska ah ama dadka oo self employedka ahaa taasoo run ahaantii ilaa ay hadda ka qaylinayaan melbourne oo iyana xayiraad saaran ayaa dadka guryaha fadhiistay ee shaqadooda laga joojiyey maamul goboleedkan victoria waxay siiyeen lacago muddada ay xiran tahay magaaladan balse gobolladu waa ay kala duwan yihiin oo sydney sidaasi ma ay helin wadankan dee steydyada waa kala duwan yihiin hadda melbourne oo kale magaalada aad degan tahay stateka liborka wax badan uu furay laakiin statekan liberala haysto oo run ahaantii gacan adeeg badan samaynayo dadkan si ay guryahooda u joogaan ama qaabka keliya loo xakameyn kara ay tahay dadkan in noloshooda maaragtay loo fududeeyo xagga dhaqaalaha saddexda magaalo ugu waaweyn dalkan austraaliya ayaa ayaa ku jira xayiraad adag sida magaalada sydney melbourne iyo magaalada brisbane dhammaantoodna weerar uu ku hayo nooca loo yaqaan delta virin oo la sheegay inuu halis ku yahay aadanaha ibrahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
barnaamijka v o waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda ilayska v o e
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa magaalada washington mar kale subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dowladda dalka yemen ee ay colaaduhu daashadeen ayaa soo dhoweysay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u magacaawday dalkaasi warbixin haddaba arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni
dowladda yemen ayaa soo dhoweysay ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka yemen master hanis granberg kaasoo uu soo magacaabay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteras ergeyga gacarka ee dalka yemen ayaa beddelaya master martin griffis oo horey u ahaa ergeyga gacarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka yemen ayaa sheegtay in dowladda ay la shaqayn doonto wakiilka cusuba ayadoo ujeeddadu ay tahay dib u bilaabidda geedisocodka siyaasadeed iyo in la gaaro xal siyaasadeed oo dhammaystiran oo lagu soo afjarayo waxa ay ugu yeertay wasaaraddu afgembiga kooxda xuutiyiinta iyo maleeshiyada argagixisada waxaan rajaynaynaa ka shaqaynta geedisocodka nabadda iyo in ay yarayn doonto dhibaatada ay la kulmayaan dadka reer yeman oo wajahaya dhibaato bini aadannimo tii ugu xumayd abida ayaa lagu yidhi qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi oo ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka yemen xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ayaa sidoo kale muujisay rajada ay ka qabto in ergeyga cusub ee qaramada midoobay inuu ka shaqayn doono sidii dib loogu bilaabi lahaa dadaalada siyaasadeed ee la doonayo in lagu gaaro xabadjoojin dhammaystiran ee dalka yemen hadalkan ayaa yimid kadib markii xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteras maalintii jimcaha u magacaabay diblomaasiga reer sweden hannes granberg ergeyga cusub ee dalka yemen shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey master granberg toddobaadkan si uu u bedelo master martin griffis oo bishii hore loo magacaabay iskuduwaha arrimaha bani-aadanimada ee qaramada midoobay ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka yemen master hanis granberg ayaa horey u ahaa danjiraha midooda yuruba ee dalka yemen tan iyo bishii sebtembar sidoo kale waxa uu leeyahay waayo aragnimo ka badan labaatan sano ee arrimaha caalamiga oo ay ku jirto in ka badan shan iyo toban sano oo uu ka soo shaqeeyey xalinta khilaafaadka iyo dhexdhexaadinta isagoo si gaar ah diiradda u saarayay mandiqada bariga dhexe arrimahan ayaa imaanaya xili weli ay socdaan dirirta u dhexaysa dowladda yemen ee sunniga ah iyo kooxda xuutiyiinta shiicada kaasoo soo taagnaa tan iyo sanadii kumanaan qof oo u badan dad rayid ah ayaa ku geeriyooday dagaalka sukeeya ee ka socda yemen waxaana ku barakacay malaayiin qof oo reer yemen ah mana jirto guulo rasmi ah oo ay kala gaareen labada dhinac oo taageero ka helaya dowladda iiraan iyo dowladaha carabta ee sunniga oo ay horkacayso dowladda sacuudi arabiya xuseen saxnuuni v o a qahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna qodobadii wararka u durkoroonadan mid ama laba idiin dulmaro kooxda taalibaan ayaa toogasho ku dishay madaxa xarunta warbaahinta dowladda afghanistan meel u dhow masaajid ku yaala caasimada maalmo kadib markii ay digniin ku soo saartay kooxdaasi in ay beegsan doonto saraakiisha dowladda oo ay uga argudanayso duqaymaha cirka ee sii kordhaya dhanka kale dowladda boqortooyada britain ayaa magangelyo siin doonta wariyaasha afghanistaaniinta ee la shaqeeya xarumaha warbaahineed ee laga leeyahay boqortooyadaasi britain kuwaasi oo hadda wajahaya hanjabaado dil oo uu imanaya kooxda taalibaan sidaasna waxaa jimcihii shalay sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee boqortooyada britain wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka tunisiya ayaa xabsi guri gelisay mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga annahda anwar macruuf ayaa ah xubinta ugu muhiimsan xisbiga ee la beegsaday tan iyo markii madaxweyne qays sacayid uu meesha ka saaray ra-iisul wasaarihii sidoo kalena uu shaqada ka joojiyey baarlamaankii bishii juulaay shan iyo labaatankeedii tallaabadaasi oo xisbiga annahda ay ku tilmaameen afgembi macruuf ayaa intii u dhexaysay sannadihii labadii kun iyo lixyo tobankii ilaa labadii kun iyo labaatankii ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda heeskaasi dhegeyna soo gaarayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadada idinka manasa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a odinle sidaas iyo subax wanaagsan